taariikhda hiddaan abaadka ka sirra aan maantii aan kusoo dhaqnay mid baan u diidinaa lama huraan nabilka towsan baan dhawinta hordalla mahadsanna waanu howdalla mursidaan urinaa kala husnaa ha qabsirraa u hadlaynaa dadweynahaan hanuuninaa haataa wadaadanta wanaagsan
baraambur iyo hees heella iyo cayaar gabayo haybad iyo haraalle baan nuulisnaa mahadranlee waanu howlgalnaa murtidaan hurinaa kala hufnaa ha qabtirnaa u hedlanaa dadweynahaan hanuuninaa haasaawonaa danta u hadnaa allahu akbar hayee mashax baad ku raagtay mase masaajidkaad jirta adigu markaan meel idhaahdo salaada ilaahay iska soo bixi ma gadaalkaad ka taagantaha kontaroolkaan muxuu yahay imise sanaanu isqabnay shamadood
ma ogi ilaa weyba maya waa taasi macno mala xiiseeni baa isku badanhaya bal ilaahay amarkiisa dadna waa isnacaan annagana waa soo korhayaa kalgacaylkeena yaa la kala haro ilaa adaa iska warqabay aniga igama warqabay aabo waxaan leeyahay isa caawar adiga gabadhaadi galo qowa haye guuleed iska warqabay shamado Haye.
anigu waa baxayaayo haddii eebba yidhaahdo xajkii baan aadayaa aqalkeen iyo maalkii ubadkeen iyo xaaska adigaa u wakiila weligay baanu ahaa haddana wakiil musarafaha Ah, mas-uul reerkii oo dhan waa ku kaas haddee nabadgelyo haye waa Ah, ma haye aabo soo hooyadaa ma oran aabo
inaad jeceshahay waa ogaa aabba carruurtaad iigu jeceshahay haa dhegayso Mm.
aabba anigu iskool baan tegi lahaa kowdhe Mm.
waxaan meesha u joogaa waxaan rabaa inaan hadyad kuu dirsado adiga haa maan leh hadda xajka waxaan laysku dhaldhalaaliyo ma yaalin baan u malaynayaa aabba waxaa u malaynaysid ma aha hee ma sheegaa hee sheeg maxaa jira hooyadaa baa nala joogtay afkeen waa isu ammaan aabba waxaan rabaa inaa ii keentid biyo samsan wax kale kaama rabo biyotan ma maqlaysaa naa imisay jirtay horta
adigu ma ilowday
maqaana waa waa u kaadi jabca jabcaka sideed sabti sagaal soco soco
waxay jirtay afar iyo tobankiiba lix bilood laada
aabbo ay aabbo maadaaba dembiga maxaa lagaaga keenayaa biyo samso anaa jecel aabbo yaa anaa jecel biyahaas
aabbo waxaad yeeshay haddaad jeceshahay anaa kuu keenaya maca salaama yaa naahee dheh ceeb weeye oday iyo haba saacadda la dhex liqdaasmaada ee dhex naga seexaan ku eg maad arag
miyaadi maqlaysa shabado anacda caruurta bi- biasluub baa wax loogu sheega maahe caruur waardiyahaysha habeenbarki xagee ku ah anacdahan ma jirin waxaa la yidhi marka reerka laga tegayo oo la rabo xajka ilaahay in lasoo guto dadka waxaa in la iscafiyo yaa loo baahan yahay marka cafigiina adaan kaa bilaabaya saaxiibadaydii iyo dadkii aan egeynay adigii baa mustaxaq ah ayaantii u horreysay arigiina dhexig ayaantii u horreysay arigiina la joogtay ushii aan kugu jido ilaaqda aan uga jeediyo waxaad ee tirsanayso islaan yahay cafi amuurtaad garanayso aqalkeena dhexdiisa adigoo i canaadey addi aa adigoo i canaadey adigtaad gidinayo araxda kaala dhacayo waxaad ee tirsanayso islaan yahay cad anoo hawl ku asfoobay oo itaalkayguna liido oo jabcahaadii ilaawey udgoonkaad soo shidanaysiyo agtayda aad soo marmaraysay iyo waxaad ee tirsanayso islaan yahay cad oo udgoonka adaan kuu jiranaya miya adduunya yaa ma adaan kuu jiranayo udgoonka maya sidaadaad ba isaga udgoontaan ukaadi kamada haddaad halkan aan usade faridaa Cidhadhayo. Coisa minha robo. Oh. Ah. Ah. Ove عليك ove عليك midibkaagaa wuxuu iska yahay naturalmente ribidor ma garas Eh, shamado eryadoo iska dhaafaye markaad uurka lahayd markaad uurka lahayd adeegaan kuu dirsanayo anigu aan iska jiifiye waxaad ee tirsanayso islaan yahay cad haa Em, arrintii waan dhameeyey islaan yahay caafi caafi horta cafi ma jiro waa ku intaasoo sanaan wada joogne maaragta waxaan aad ku dhoofaysan nasiibkaygaan ku keensaday adigu waxaad lahayd maaha adigoo waxaad ibuusatay aan kumina haysan aha markaas haddaba inaad keliga xajkii iska tagtay anna aan ku cafiyo miyay noqonaysaa hal joornaati weligaa ma soo shaqays nasiibkaygaan ku keensaday adna An- shaqo bannaan ana waa taagaysa, shaqay anna guud.
maya bayaxaw baa tahay waa waaba la ii sheegay shiikh baa ii sheegay aan saaxiib ahay waa Mhm. ii cafi hadde
cafi ma jiro eh ilaa xajkii baad iska aaday keligaahay sanadka haa maxaad iga tagtaad leedahay sanadka dambaad berima kandidaati tahay adaa u horreeya waxa xajka aadi doona nin hadduu odayoobo oo aynigaa tahay gaaro inluu waa hinnimo caqlina daa hadalkiisa
marxaba marxaba ebnayo iska dhaafaye Waa- aragtaa qof ka duulay haddii aan kama aada si fiican loogu adkayn ma istaagi karaayo aayar ma isku ordaa waa midaan asaruuray ereygaas iga jawaab duuleedu
afaan ad kaa celin alla goobaa la yidhaahdaa ilaahay baa casmila aan iska dhiciyo habartaan naa kaale kaale agtayda kaale tacaalkii qariibi Eh, horta weligaa way arkintaayoo abjeg aan wax tarayn iyo oday baad ii qarisaay anigu kaama daaweynin ayaantii aan ku aroosana sanadkaagii afartan afar baa dhimanay sita talaatiin fii cumrak aqalkii aan ku keenana aqalkii aan ku keenana anaa kaaga ducay ebyayoo iska dhaafaye araxdaa qofka duula haddii aan kama aado si fiican loogu adkayn ma istaagi karaa iyo arrintaa daldalaysay haddii aan aqligayga iyo aqoontayda ku laabtay waxay ila egtaa inagteen aqalka
kaalay aa maanaad i tiri afartan baa jirtay waa adan ku aroosay adiga ha haddeed walaalay ilaahayna aan ka baqno waryaa markii balligii reeruhu isu dhawaayen aan ku dhashay hooyadayba ii sheegta allahu naxariiste miyaadan geela ilaalin jiran adigu
ana hadde laba ulul halkaa ka fiiri laba uloodoo ku yaalla anigoo yara meeshaas hal halka na iga daa iga dagna hadeere ayadaa kugu dhufatay tira iyadoo ari la joogta adoo wiil xuna ma garad waxaasoo waxaan caqli gelayna haye hadal iyo dan na keen hadda aqalka waxba tegi maayo Yaa.
intaan igu sheeg anigu saw kulama ballami karo xaaska iguma jiro yaa anigu waa kula ballami karaa ma ogtahay ma ogtahay waa kula ballami karaa.
salow reerkii maxaa wax akhbaara looga waayay maxaa dhacay salow reerkii akhbaar looga waayay
diidan nabad aa masaasaad ku naxaysaa laacada naxdintaadu dhowaa nabad haddadaasaan yaan yaan ilaahay ka bariyay waxaan ka waraysa aad reerkii ka waraysato haddaad ilaahay ka baryaysa waad heshay ii waran nabadna reerkii dee waa nabad qabay Haye.
dhulkii barwaaqo Haye.
waa la Ka da'ay.
roob iyo wax waliba waa ka beerihii da ma baxeen warkooda daa maasha allah haye hadde waa layska wanaagsanaa haye allahu mustacaan islaantii ayayda ahayda farriin bay ii kaa soo fartay haye
waxay tidhi bal horta marka u horrayso tubaakaha ii soo dhiib tubaako haa soo waxaad garatay maaha hagaag marka xiga waxay tidhi afar kiilo oo sankora haa ha ii soo dhiib yaa ah, abbaysiti baan leeyahay Ah.
afar kiilo oo sankor ah ha ii soo dhiibtay may waan u diray sankorta waa isdhaafteen mooye haa waana baakadan aanan war ka hayn waana gaadhin Meesha laga waana gaadho.
ga- waana gaadhin may waa anaa kuu sheega waa waa- waa la helaa meel heraa laga helaa waa hagaag haa bal ka war adigu dee mee subag baan kaa sugaynay oo arabaqi baan kaa sugaynay Eh.
oo haruur baan kaa sugaynay oo waran baan kaa sugaynay maa wixii oo gabadh saddex qayd loo leedhi uu soo guurtay baan kaa sugaynay maa wixii oo dhan ma maxaa tii gabadh saddex qayd le Ah.
mid saddex qayd le mid laba qayd le midna ma keenin waa khasaartay waa sidee gabadh baan sugaynay anagu e Anagu- alaabada aan tiriyoo dhani adaan kuu soo noqday ma aniga Ah.
diiday anigu horabe imisa imisa sano intii aana tegin oo dhanba sawtaan anigu adidiida Guushaada.
adidiida jirtay Ah.
alla malaa hoos baad si qadhuufatay adaan kuu soo noqday markaan ku idhi kuuma soo noqonin
Ay,
kuuma soo noqon waa hagaag
diidaney diidaney labadeenna guyaal baan kala baadna warkeennu aanu isgaadhine adigu miyaanad weli guursan kuntana waa hadalka gaf weeyaan badidiisa arrinkii la gorfeeyana murti loo wada guuto gaaban baa ku habboon ee aniga guur taladiisa garaadkayguma dhaadin dibna usoo socon maayo anigu duguul oo maxaa jira walaale dee guurkii loo xidhanayay bay galladiisii dhammaatay oo gurtaayuu ku dambeeyey haddii uu gurmad waayana sidii goof laga guro biyihii ka gureenba gurdiisaa ku dambayna anigu waan garbaduube adigu sow maad guursan adigaa lagaa jibaya guur aniga isugay soo taagay aniga aha
alla diidan ma guursano gadda aad ku tilmaantay baan gacmihii uga laabtay oo isu soo gelistiisu waa googaa cadalays iyo gudhubaa gadhabaa iyo giraantuu qoordays iyo shabeelkaad ma yaqaana galabtiisa salaama gaban weeye wanaagsan gabadh weeye carfoon guddoonka aynu dhammayno caawa waa gelbiskii berrina waa kala guura gogashiiba la laab calaa waaxid leyla so waxaad garatay maaha dee walaale sidaas waan uga diigaye gartay miyaanay haynana war heeda war heeda haddii guurka la daayo la isgargaarsani waayo gayigaa goblo waaye labadeennan gacmood mitee guulla ka dahayo dhaqankii gambiyaayo kollay waxbaa jira meesha waa muteenay nacam muxuun baa Ah, jira dawaa Maya, baariye.
waa Afkii sida xaradaada waa ku sidaa dhaca.
qoor iyo xaro oo beenaha ka marag furay Aba- abadan Ay.
been warkeeda badaa been ma aqaana anigu Waan ku sugayay.
labadeenna gacmood Jeeb baa- labadeenna gacmood haweenkaa guula ka daahay oo dhaqankii gambi
awal baan wax kala kaa sugayn yaa haweenkaagee haddii haddaad afka qabato halkanaa runta ka dilaacaysaa keliya
runta anaa sheegaya labadeena
soc kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee soc kastoo la eego nolosha dunidu waa dabkee hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeeddada ay deeqsi
ruuxadii la darto darajadii la saariyo ruuxadii la darto darajadii la saariyo xilkii daryeeli waaya dabdhaxmoogay weeye ilkii daryeeli waaya dabdhaxmooday weeye waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse wixii lagu diirinayo wixii lagu diirinayo dadweynaha la weydiin
durdurka laga cabbaa biyiis lagu dabaashaa durdurka laga cabbaa biyiis lagu dabaashaa hadduu harha dareemo dharkee laga waraabshaa hadduu harraa dareemo darkee laga waraabshaa waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeeddada ay deeqsi
ruux adduunya haysta dhacadkana barkaanaya ruux adduunya haysta dhacadkana barkaanaya wixii si daaqi waayeen durdur oomay weeye wixii si baaqi waayeen durdur oomay weeye waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse darkii laga waraabin darkii laga waraabin dadweynaha la weydiin
qofkii cudur dilaayo dawaada bogsiise qofkii cudur dilaayo dawaada bogsiise hadday dawo buukooto maxaa lagu dabiibaa hadday dawo buukooto maxaa lagu dabiibaa waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeeddada ay deeqsi
waa bukootay weeye waa su'aal da'weyno madaaxa daalinayse waa su'aal da'weyno madaaxa daalinayse wixii lagu dabiibi wixii lagu dabiibi dadweynaha la weydiin
mahede bal kaale kaale Waxaan adigu ku- waxaan xageed ka soo urursatay mahede adigu hadal badnidaayo afdheerida ila waxa laguu guursan waayo waa hadal badnida maalina adaa waxaa gabdhuhu ku diideen waxaa inaa ku diidatay, waxaan xaggeed lilah ka soo urursatay.
waina ilaahu naag hadal badan nagu soo aadin Waa dhahno runta ma kuu Hee.
sheegaa horta berigii horean wadanka ka tegin qaasi baan kaa joog ay intana intana miyuu u bixin daa dariiq kasta isugu kay taagaysid Waaye.
haddana waad soo noqotay waxaagii baad la soo noqotay Waaye.
walaal aniga ammaan isakaysin nina ma doonayo adna ku dooni maayo waayo ammaansi waayo aa maxaa kale bas anigu haddaan ku doonayo kawar haddaad i doonayso waanad helay adaani doonaynin aa
waayo axsan Waa axsan axsanto, axsanto. Yaa inaan ku doonaya kaa horayso naa orad baa lagu yidhi orad naasoo
maxaa dhacay suuqa maxaa isku waalaysaa ood iigu dhacaysaa nin weyn baaba tahay maama yarido waxaasaa koofigaagu jeediyaa waxaan ku iri maxaa dadka gabdhaha soomaalida waa xishoo jireenoo marka laga hor yimaado dadka wadada waa u banay jireenoo marmar xataa waa ka dhuma jireen maxay tahay cerka yeertaadan dadka dhex maraysaa war maanigaa ku dhex maray mise adaa i dhex maray waryaahe adiga waxaad yeelaysaa intaanan war qoladii dhegayso nin weyn oo iskar kuleeg yaa tahay waryaa waa inaa xishotahay naagaha dariiqyadaadan kaala kaala kaala kaalay kaal maxaa arkaa
waxaan rabaa waxaan ka yaabanahay idaabta iyo sharafta ilaahay kuu yeela iyo sida aan kuu gardaraysta kaliyahaan la yaabanahay
waaba i gardaraysateeday anaa ku gardaraystay anigaa ku dardaray anigaa ku jiiray anigaa ku dhex maray anigaa ku kufiyey anigaa ku faduuliyey edabna malihi kowdhe haye laakiin hadde aniguna xaq garbaan lahayo adigaan ku doonaayo adaan ku doonayaa haho anoo indho weesaystay oo cosabka aaday waktigii iska soo bixiyey ina ilaahow yar ilaahow yar nin jacayl bastiis lahoo dhareerka ka qubanayaana
oo anaad bii jeceshahayba ya kaloo yaa kaloo la jeclaalay dadka dhammaa ku jecla anaa un ila ila kaa kulmiya had
suuqa war kalama haysaa waxaas war maahee war intaa ka badanaa aa sidii dhoolgu oo da-ay ama dharab arooriyaad ama se dhayda caanaha inaan yahay dhalaalkaagaa qalbigayga dhaawacayo hadba isoo war intaa dhifanaya bal horta hore dhuunigii waan ka haayiray hurdadii waan ka dhaar maray dhowr dhaxa habeenkii gurigiina dhinaciisaan dhalanada wareega ah dhakhtar baan tago iri dhiigayga miisaan bar baa kaa dhaco yidhi dhudiyay ina adeeray dhuuxa soconaayo adigaan kuu dhimanayaa dhibta ha igu eegina gacan qaadka iisii
allaa beey guuleed cawaalo war maaniga kashallaayaa qof kale la hadli maayo dhallinyarada sabankaanana iyo howladheegaga jacaylkoodu dheef male waa dhabiyi ceeryaan mar quray ku dheehdaan bay dheelulaan tusaalaha ee adoon dhalashadayda iyo magacayga dhaadeen jacaylkaad la dhimanaysaa dhiirinaynaadeen maba dheelana dhowrtaysano ka hooyaday shamada liibaane war wax kale ma haysaa do- war kale ma ii sheegaysaa
astaamo badan waa uun qofkaan ogaa haddaba waa haddaba waxaad leedahay mataqaana Ima- ma i garanaysid aniga
ma isdhaadhaasiska haweenka mase waa runtii runtii sidaytaa aniga imaa taqaanid iskuulkan macallin jaamacan ee adigu lixdanka mid la dhiga jiray oo markii laga soo baxo daruuska marka ugu fasiri jira meelaha oo marmar guriga markuu la tegi jiray oo ma mase waa waa inkaraysa bal ku maskaxdaada ku noqo
wallahi anigu iskuulkan waa dhigan jiray laakiin weliga indhaha kuma saarin afka day horta maku soo maku soo dhaxlo warki kowde marka aniga sida aan ku aqaano oo kaleeto lama heli karo adiguna waad taqaanaa ee waad kay dhaadhaafaysa ama waa imoogtahay xoogaa isdhaaf maya ma i garanaad maysid aniga walaalo waa daahee ii boogtay hadha Eh, haddii aan magacaaga iyo macaanii habartaa iyo aabbahaagii mudnaa magacahooda aan sheego ama saan kuu mariyaa muranka maad iga dayno muraadka ama socda in adeer ma dhammayn nacam taas warba ma lahaba gacantayda ku jirtaa maxaa yeelay aabbaha waxaa la yidhaahdaa guuleed cawaale hooyadaana waxaa la yidhaahdaa shamado liibaan adigana shallaaya guuleed cawaale
acuudu billaahi min ashaytaan bismillaah war heedhe war maxaa tahay heedhe waxaan ahay waa joogaa
wallaahi yaab waayo intaysii yaasiya magacay
shallaaya guuleed cawaale kuma naqon karo waa waa waa xamlaha dhammaa waa
oo heed dhegayso aabbahey waa istaqaaninyaa xaajigaa haa ashhadu an laa ilaaha illa allah qofaan waxoogay min cadaaba xaaji maxaajigaad ilaaha ma taqaanaa weel iyo wixiisaan nahayo dhowr koo anoo guri ku- oo kuwa- wax kuugu fasiraayo noo soo galiyo wiiga maandahay gabadhu yaanay dhici weligaa ma dhacdo hor weligaa iskuulba ka dhacdo may may anaa ku baragooti jira yaa kaloo kuu yimi anuu ahay ninka ahay wa- wax kuu sheegi jira marka xoogaa moogi hadda maxaad leedahay
maxaan lahaan lahaa aniga ballan baad qaaday gabar soomaaliga oo ballan qaadana waxaan u malaynayaa in wax ku dhiman meesha aanay jirin haddii aad damacdo ka baxo waxaad tidhahdaa anigu ballantaydu waa been adigoo ina xaaji guraal cawaaraha intaasoo dhan ay ku naqaano laleeyahay ma la ogeedeen eh, ina guraal cawaara ballanta uga baxda ninkii hadda joog maxaan samaynaa hadda wax dhiman oo meeshaan laga samaynayo guurka aad ballan qaadaa ka jira aan boogsiinin
waayahay dee maxaan samaynaa oo kale waa loo dhalay waxaan samaynaynaa xaaji lama joogi horta may odayga xadku ku maqan yahay maxaa xajkaas iyo lugayntaas u geysiga socodkaas iyo akhlaasiga dembiga ku- ka soo xejiyeela aabbaha waxaan yeelaynaa waxaan samaynaynaa isnikaax is nikaax maxaa la dhahaa
nikaaxiyo dhabarka lagu dhuftay barkiisa
soo adigu aroos maaha aroos buuxa maaha waa arooska jirigiisi maxaa yeelay waxaa jira sida eh, iiga kaa muuqata ama layga kaa sheekeeya ama adigu ogtahayba ee aad inkarayso anigu waxaan ahay nin diris dirisoora oo dawladda boos weyn u haaya laguna kalsoon yahayo mar walba guriga shan daqiiqa kabacdiba cuuf baabuur doonaayo dirisoorka ma joogiya marka jooraliyeedina waa ahay timbareerina waa ahay
haye
marka xaggii dhaqaalaha ayaa saddex bilood mushaarkii iyo xagal ciidkii iyo joorna unadii iyo kaarikadii iyo waxaasoo dhammaa aa iga maqan markii laysku qaato alaabtaasoo dhammaan waxaan rabaa xaajigiina oo xidkiisa yimaado aan arooska buuxinayna
haa micnuhu waxa weeye een, nikaaxaa la sameeya intaan liis aroosin moogtahay waa jirtaa waa nikaaxii kasii horreeyey miya arooska weyn
nikaax yaaba kala dhiman nikaaxaan ya nikaax yaan buuxino Mm.
waxaan diidayaa hadda nikaaxa iyo xaajiga imaan lama buuxin karo oo adiga waxaan rabaa aabbaha iyo hooyadaana beesa sidaan ugu fardhinaayo in qof walba ay la fuuxdo adigana baabuur cad iyo baabuur madow mid guduudan iyo mid gabaaran mushkaleedkina allaha ka dhigeen lugta wareeji ma kaliya baabuuraan lagu wadin arrinkaas kii wareejiyo oo socdaba dhaqaaqda iyo u socdaa ina xaaji guulal xawaale arooskeed xagga u socdaa cuurtaasaas inta arrinkaas
Right.
todobabaxaaga shabeellaan u barbaraariyo qoladi waa la hadlo waxaan idhi yartii waa dhammaynaynaa hee alla guud alla sii jafnaashiyo haye gurigaana haystaad ogtaha moogiyo markii aniga cash- cashkigaada ku dhashayaan idhi hala boogsiiyo halkaa halkaas waa aad joogaysaa adigu daatarka kor adaa tiyaatara shallaay tiyaatara shallaayaaba la yidhaha iyadaba adaa adaa adaa gurigaagi waayo waaye
marka sheekhi waa hagaag waa ta